hindise sharciyeedka dembiyada jinsiga ayaa ahaa mid dood weyn ka dhex dhaliyey baarlamaanka soomaaliya waxaana ay hogaanka baarlamaanka u arkeen inuu yahay mid meel kadhac ku ah dhaqanka iyo diinta islaamka waxaa hadallo kulkulul oo cambaarayn iyo diidma ah kala hortegay sharcigan qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka haddaba muxuu yahay sharcigan baahi intee la eg ayaa loo qabaa maxaase ka jira eedaha loo soo jeediyey falastiin axmed iimaan ayaa arrinkaasi ku eegeysa barnaamijka bandhiga v o a
waxaa jira dembiyo badan oo soomaaliya ka dhaca islamarkaana ay geystaan dad soomaali ah laakiin ay bulshadu u aragto inay dhaqanxumo tahay in laga hadlo ama la sheegsheego mararka qaar waxaana taa lagu saleeyaa halkudhigga ah u ceeb astur taasi waxay keentay inay adkaato in xal laga gaaro yaraynta dembiyada kufsiga iyo xadgudubyada kale ee jinsigu uu ka mid yahay toddobaadkii hore ayaa waxaa mar kale baarlamaanka loo horgeeyay hindise sharciyeed la xiriira dembiyada jinsiga waxaana gaashaanka u daruuray oo si carale uga hadlay gudoomiyaha baarlamanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kulanka baarlamanka ka sheegay horta ummadda soomaaliyeed akhlaaq ayay leeyihiin hadallada qaar xataa siiqada loo qoro in laga fiirsadaa fiican sidoo kale waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka baarlamanka cabdiweli muudey oo sheegay in sharcigani yahay mid aan ku salaysnayn islaamnimada in loo fahmaa maaha dimuqraadiyada la sheegaayo maba aqoonsaniba aniga waxa la yidhaha dimuqraadiyad dimuqraadiyad diinta islaamkaa dhigaysa dib ha loo fiiriya oo balan haddaan diinta loo lahayn ha lasoo barto qof kasta oo muslimna eh waxaa waajib ku ah in diintiisa u barto ma ilaahan idinku dhaariye guddoomiyaha wuxuu ka hadlaayay maa wax inta in la yimaada laga sheegi kara ah miyaanan xishoonaynin horta annaga miyaanan diin lahayn islaam ma nihin miya sababta loo daba taagan yahay sharcigaas oo sakhda ah horta manaloo sheegi karaa sharcigan oo konton iyo kowba ka kooban ayaa si wanaagsan u faahfaahinaya waxa uu yahay kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada sidoo kalena waxa uu xusayaa sida loo wajahayo marka ay dhacaan dembiyadan iyo qaabka loo marayo markhaatiyada kufsiga iyo noocyada kala duwan ee xadgudubyada jinsiga ayaa ah mid waayadan kusoo badanayay dalka soomaaliya waxaana doodani ay dhacaysay laba cisho kadib markii magaalada muqdisho kufsi iyo dilba loogu geystay gabar dhalinyaro ah oo sanadkan uun ka baxday dugsiga sare xildhibaan sahra cumar maalin oo kamid a xildhibaanada sharcigan taageersan ayaa ka waramaysa waxyaabaha sharcigan lagu durayo oo ay kamid tahay ereyada loo adeegsaday waxaa kaliya dadkaaleetood ay ka lexleexanaya waxay tahay ereyada la isticmaala ereyadana maxamed mursal waa kulli mid xaq ule maleh qodobkan maxaa ka wadaa waa in la yidhaha wasiiradda ama anaga markii loo soo gudbo wax ku daranayaa maxaa ka wadiyeen qofka markaas inay ka jawaabto in la mala awaalo ma haboono si wax looga qabto dhibaatada taagan gaar ahaana xadgudubyada uu kufsigu ka mid yahay waxaa dad badani muhiim ay u arkaan in la sameeyo sharciyo lagula tacaalo ama lagu qaado kuwa geysta falalkaasi sidoo kalena si sharciyadaasi loo sameeyo waa in la qeexaa dembiga iyo noocyadiisa kala duwan su-aashu waxay tahay sida loo asluubeyn karo qoraal sharciyeed iyadoo aanan la tilmaamin xubnihii gaarka ahaa iyo qaababkii kufsiga rofeor maxamed cumar dalxa ayaana qaba in caqabada ugu weyn ee hindisa sharciyeedkani ahaa ereyada loo adeegsaday ama lagu qoray baarlamaanka waxaa saraaxatan uu uga hor yimid sharciga markii la keenay ee kufsiga waxay ahayd bilowgii horeba in cinwaanka maarata hindisa sharciyeedka uu watay inuu noqday mid aanan u cuntami karin in si ma aragtay wiqaaxadaasi oo leh looga hadlo oo ay ahayd waxa aanan runtii u cuntamin in baarlamaanka soomaaliyeed oo dhan isaga inta uu fariisto waxa uu ka hadla maalintaasi ay noqoto maaragtay galmo iyo maaragtay sharci oo intaasi isaga xambaarsan wixii markaasi ku oo maaragtay hoos qarsanaane gudaha marka aad fiirisid iyadoo ay yihiin wax markaasi aan ku wanaagsaneen ereyada iyo asaaliibta la adeegsaday walaal ahaan waxa ka hor imaanayo dhaqanka soomaalida ee suuban iyo shareecada islaamka sidaa aawadeed ayaa bilowgiiba marka cinwaanka sharcigaasi loo diiday in maaragtay ajenda uu u noqdo baarlamanka abukaada tahliil xaaji axmed oo soo qoray sharcigan islamarkaana ka mid ahaa xaakinadii soomaaliya sanadadii sideetamaadka ayaa sheegay in xeerka ciqaabta dalka uu qabo in faldembiyeed walba la qeexo iyadoo aanan laga gamban karin in qof walbaahi uu fahmo dembiga nuuciisa sharciyada waddanka marka la qeexayo falalka dembiga noqon kara waa lagama maarmaan in aan si aan shaki lahayn loo qoro si qofka dembiyada noocaas oo kalaa gala tallaabo looga qaado waxaa kaloo jirta mabda'a la yidhaahdo sharciyadda principle of legality oo xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobkiisa koowaad qofna lama ciqaabi karo haddii aan haddii aan si cad sharciga loogu caddayn falka xaaraanta ah ee ciqaabta mutays lagu mutaysanayo marka sidaas daraaddeed dhinaca sharciga waxaa lagama maarmaan ah in mar kasta la caddeeyo marka qodobka toddobaad ee afaraad ee lagu noqnoqday wuxuu sheegayaa falalka xaaraanta ah ee ay lagama maarmaan tahay inaan si aan shaki lahayn sharciga loogu qoro maxaa yeele sharciga wuxuu leeyahay qodobka koowaad oo xeerka ciqaabta lama ciqaabi karo fal aan si cad loogu caddayn sharciga marka dhinaca sharci qorista waxay dadkao dhan inay khubaro noqdaan maaha waxayna laga maarmaan ahayd marka noocaas oo kale la samaynayo waxaa jirta jaamacadda ummadda soomaaliyeed a jirta oo jaamacadda dowladeeda way wacan karaan oo khubarada inay u fasiraan maxaa loola jeedaa waxyaabahan sida cad loo wada caddaynayo teeda labaad sidiisa ahaanba sharciga galmada waxaa looga tegaya falal anshax xumo ah sheegistoodana maaha ceeb sharciga ceeb kumaha waxay ceeb ku tahay samaynteeda qofka ku kaca falkaas ceebaha ugu badan ee sharcigan loo soo jeediya ayaa ah ereyada cadcad ee tilmaamaya xubnaha gaarka ee qofka iyo qaababka kala duwan ee kufsiga waxaana muuqatay in nuxurka in laga hadlaba aanan loo gudbin abukaata tahliil ayaa sidoo kale aan weydiiyey bal haddii ay jirto qaab kale oo loo qori karay sharcigan maadaama xildhibaanada qaar ay sheegayaan inuu ka hor imanayo shareecada islaamka qur-aanka laftigiisaa sheegay markuu ka hadlayay qowmaluud oo kale waxay samaynayeen faaxisha inay samaynayeen af soomaaliga sidiisa ahaan oo sharciga ku qoran yahay xildhibaanadan iyo cid kastaba waa inay ogaadaan hal shay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii markii lasoo keenay af soomaaliga waxaa la dhashay in la sameeyo ereyada qaanuunka maadaama qawaaniinta ay ku qornaayeen talyaani iyo ingiriis iyo carabi in la sameeyo erey bixin qaanuuneed oo soomaali ah waana la sameeyey sharciyadii lasoo dejiyey toddobaatan iyo saddexdii iyo wixii ka dambeeyey dhammaantood erey bixinta loo isticmaala erey bixin qaanuuneed oo ku saabsan waxawaaye qawaaniinta dalka oo dhan marka erey bixintaas ay soomaaliya samaysatay waxaa ku jira waxyaabo badan oo cad marka faaxishaa la sameeyey faaxisha haddii la sameeye waxay tahay faaxishada fawaaxishka waa badan yihiin in la sheega waayo falka dembiga sameynaya inkastoo ereyada ku qoran hindiisa sharciyeedkan la ysku haysto haddana waxaa meelo kala duwan oo dalka ah ka dhacay kufsi loo geystay caruur wiilal iyo gabdhaba leh sidoo kale waxaa jira in isbeddel uu ku imanayo qaababkii kufsigaasi berigii hore uu ku dhici jiray oo hadda la adeegsado kufsi wadareed mid caruurta loo geysto iyo in loo adeegsado tiknolojiyadda casriga ah oo qofka la duubo kadibna baraha bulshada lagu baahiyo sida ay sharxayso xildhibaanad sahre cumar maalin sharcigan in la gudbiyo wax weyn oo anaga noo tarayaa waxa uu gudbaa waxay tahay waagi hore haddaa xasuusisdid wax yaroo dhifa marmar ee dhici jirtay miyiga iyadoo la joogo ninkaas geeljira ah oo intaasoo sano aan naag arkin inuunta gabar arko ku habsadoo kufsada ah oo dhaqan ahaan looga xaalo dhaqanka markii loo kac ah waxaa ku xigtay dadka qaar oo muxuu ahaytod magaalooyinkooda meelaha ka banaanka baxsana sidoo kaleeto ku samayn jireen ma dhicin weli waxyaalaha la yaab kala waxay tahay oo annaga haweenka darnoo ah waxay tahay waxaa la kufsanaya waa gabadhayda waxaa la kufsanaya waa wiilkayga waxaa la kufsanaya waa aniga waxaa la kufsanaya waa walaashay marka wixiibaba loo kala aabayeelinba okay waxaa jiro marka arrimahaas waxaa keenay daraagiska waxaas la isticmaalaya laleeyahay daraagiska waaba laga hadlaba arrinta muhiimka ah oo sharciga annaga aan u difaacna waxay tahay waxna waa waktiga hore waxna waxaa waa waxa cusub isjinta hadda cajeelada la iska duubaa gabadhii la kufsanaya cajeela la duubaa nimankii quslayan dusha ka saara ajirka duuba hadhowna face waxaa lasoo dhigaa meeshaan wax laga daawada lasoo dhigaa hataa waxaa jir anaga case hataa waxaa jirta nin naagtiisa uu ku sameeyo anaga marka dambeed arrinta aan galnay sharcigan ayuu sheegay abukaata tahliil oo isagu qoray inuu yahay mid ilaalinaya dadka taagta daran ee sida joogtada ah tacadiyada ay ugu dhacaan uu kufsigu ka mid yahay sharcigan muhiimad weyn wuxuu u leeyahay dadka masaakiinta ah ee dhibaatada lagu hayo sideed ahaana in laga qarsado indhaha ma aha dad badan oon isdifaaci karin oo soomaaliya ah dhibaato lagu hayaa dadkaas waddanka jooga oo aan soomaalida ahayn xataa ay kusoo qaxay xataa in lagu samayn karaa laga yaabaa dadaan isdifaaci karin ay faadsadaan dadka falalka foosha xun sameeya waxaana dowlad loo dhistay wax kale maaha dadkan awoodda lahayn inay awooddoodii tahay waxay ku dib badbaadinayaan weliul amriga waxaa laga rabaa inuu soo saaro wax kastoo joojinayo waxaa kaloo laga rabaa maadaama tayada waxqabashada ay jiri karta mar kasta oo dariska way hadli lahaayeen dadka way hadli lahayen haddaan dembiilaha wax laga qabanayn qof kastaba wuxuu u qaadanaya in raalli laga yahay dembiilahana waxaa wax looga qaban karaa sharci cad oo garsoorayaasha si aan shaki lahayn u dhaqangelin karaan tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee ka dhaca soomaaliya ayaa inta badan lagu xaliyaa qaab hoose oo qoysasku ay ka xaalaan ama xukunno dil ah mararka qaar waxaana sidaa ay qabaan dad badan uusan mugdi ku jirin in baahi weyn loo qabo in la helo sharci lagu xakameeyo islamarkaana ilaaliya dhibanayaasha loo geysta kufsiga kufsigu waxa uu ka mid yahay dembiyada ugu xanuunka badan ee qofka bani aadamka ah loo geysto soomaalida qaarkeedna waxa uu ka mid yahay dembiyada aanan laga hadal oo aan kor loo sheegin ka hadalkiisana la isku ceebeeyo dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a oonu kaga hadlaynay hindisa sharciyeedka dembiyada jinsiga ee dhowaan baarlamaanka la horgeeyey intaan mar kala kulmi doono nabadgelyo